الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى التاسعة مسألة السقالات ينبغي وحا أهبون أن يكتب طالبكي إنه قرر bacda albasmala basmalada kadib isma shaykhi sheekhii magaciisii inuu qoro sheekhii magaciisii inuu qoro way iyo wa nasabahu nasabkiisii inuu qoro sheekhu nasabkiisii bimacnaa abtirkiisii inuu qoro way wa kunyatahu kunyadiisiina inuu qoro ayaa u habboon ninka daalibul xadiidka ah ama kaatibul xadiidka ah alima alkhatiib albaqdaadi siyuudi sida sharaxa soo naqlinaayo wuxuu sheegay in suuradeeda ay tahay taas wa suuratu dalika arrinkaasi suuradiisa waxay tahay buu dhahay haddathanaa abuu fulaan ayuu odhanayaa abuu fulaan nasabkii miyaa mis magacii miyaa mis wa kunyatuhu fulaan ibnu fulaan ibni fulaan alfulaaniy fulaan maxaa way kaa hore isimkii waay ibnu fulaan ibnu fulaan alfulaaniyi waa nasbadii aydan qaala xadatanaa fulaanun ayuu oranaya saas uu qoray lee saasaa la rabaa qofka sheekhiisi inuu magaciisu qoro nasabkiisu qoro kunyadiisi inuu qoro waayo nisbadiisi hataa inuu qoro waaye uma kadib yasuuqu waa soo kaxaynayaa ama waa kaxaynayaa almasmuuca wixii la maqlay ayuu kaxaynayaa waay intaas markii uu sheego bismi illaahi araxmaani araxiimi markii uu qoro sheekhii isimkiisuu qoro nasabkiisii qoro kunyadiisii qoro wuxuusoo wuxuu kaxaynayaa uu qorayaa mus akrinayaa masmuucii kii lasoo maqlay oo sheekha xaggiisii laga soo maqlay ah kii lasoo maqlay oo sheekha xaggiisii laga soo maqlay uma kadib yasuuqa an yasuuqa waay inuu kaxeeyo almasmuuca kii masmuuciga ahaa lasoo maqlay waay oo wayaktuba uu qoro haddana yaktubadii hore ay ku adafantay wayaktuba wa an yaktuba waa inuu qoro ayaa u habboon fowqa albasmala basmalada korkeed meeshii asaga basmalada ku qoray korkeed inuu ku qoro asmaa asaamiciin dadkii saamiciinta ahaayeen oo maqlayeen sheekha markii hadiidkaas akrinaayay magacyaashoodii oo dhan bismilaha basmalada korkeed uu ku qoro waa la qori jiray xalaqadaasi qofkii kasoo qeyb galay dhammaan waa la qori jiray dad qof allaal qofkii meeshaasi kasoo qeyb qaatay inuu qoro intaasoo dhan way joogeen samaaca uu qorayaa asmaa saamiciina saamiciintii magacyaashoodu qora iyo wa taariikha samaaci samaaci taariikhtiisii xilligaasi maalintaasi bishi waxay ahayday taariikhta waxay joogtay hijrida intaas dhan waa qorayaa ma sahla waa diiwaangelin waay waaye waa shahaadadii waay meelahada shahaadaha loo isticmaalay waxyaabahay la qoray maalintaasi saas oo kale wa iyo wa taariikha samaaci samaaci taariikhtiisii way taariikhti la maqlay ayuu qorayaa aw yaktuba inuu qoro fii xaashiyati awali waraqatin hadda muxuu soo sheegay fowqa albasmalati ayuu inuu ku qoro waay ayuu dhahay soo maa ama meesha maahane inuu ku qoro fii xaashiyati awali waraqatin waay warqada bilowga ah awalkeeda xaashiyadeedii way gaararkeeda geesaheedii inuu ku qoro waay aw yaktuba ama inuu qoro fii xaashiyati awali waraqatin warqad tan uga horreyso xaashiyadeeda dhexdeeda inuu ku qoro waay aw aakhir kitaabi kitaabka aakhirkiisii inuu ku qoro waayo aw aakhiri lkitaabi kitaabka aakhirkiisa waayo ow kitaab aakhiri lkitaabi kitaabka aakhirkiisa inuu ku qoro kitaabka markii uu dhameeyo aakhirkeeda warqadaa inuu ku qoro waayo fi xaashiyati aakhiri lkitaab inuu meeshaasi ku qoro waaye aw amase xaytu meel inuu ku qoro waayo laa yakfa laa yakfaa aan qarsoomaynin waxaas asaga qoray minhu xaggiisa aan ka qarsoomaynin inuu ku qoro waayo ama dhinaca kale meel kale meeshii rabo kale inuu ku qoro suyudi wuxuu leeyahay walawalu axwatu kan hore ayaa u habboon inuu ku qoro basmalada dusheedii waayo si markii loo arko bisinka awalkiisi ee korkiisii ayuu ku qorayaa magacayaashoodii oo dhan meeshaas uu ku tixaya uu ku sheegaya fulan waa joogay fulan waa joogay fulan waa joogay fulan waa joogay hebel waa joogay intaas u qoraa meeshaas u qoraa wayanbagii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado qoraalkaasi bikhadi hiqatin nin hiqa ah qoraalkiisi waay wayanbagii waxaa haboon an yakuuna huwa qoraalka inuu ahaado bikhai hiqatin waay nin hiqa ah qoraalkiisi inuu ahaado waay nin hiqa ah qoraalkiisi oo inuu ahaado macruufi lkhati khadkiisii qoraalkiisiina la garanaayo qoraalkiisii la garanaayo la fahamaayo fartiisii fiican tahay inuu qoro waayo la yaqaano walaa ba'sa dhib ma laha cinda haadaa qoraalkan agtiisu bianlaa yusaxixa shaykhu sheekh inuusan saxiix yeelin dhib ma laha calayhi ninkii dushiisii aan u saxiix yeelin waayo taaliibka makaatiibka dushiisii si inuusan u saxiix yeelin dhib ma laha haddii ninkan nin lagu kalsoon yahay fartiisa la yaqaano u yahay shardi maaha mase looma shardinayo inuu sheekhii u saxiix yeelo looma shardinayo oo saxiix inuu ku dhejiyo sheekhi u saxiix yeelo lama shardiyo maxaa yeelay ninkan waa nin tiqa ah lagu kalsoon yahay macruufu khatina ah marka dhib ma laha inuusan saxiix yeelin waana waxa fiican inuu sheekh saxiix yeelo haddii sheekh u saxiix yeelina dhib ma laha haddama ninka la yaqaano nin fiican u yahay walaa baasa baas ma laha cinda hada kan agtiisi bian laa yusaxixa yusaxixa ma idin qoran yasixa aan qoran laba xa sama bian laa yusaxixa inuusan saxiix yeelin asheekhu sheekhi calayhi ninkii dushiisii inuusan u saxiix yeelina dhib ma laha waayo haddii saxiix yeelina waa fiican tahay le walaa basa dhib ma laha an yabtuba inuu qoro kaatibkii samaacahu asiga samaaciisii bikhati nafsi inuu ku qorto dhib ma laha asiga wuxuu ku jiraa dadkii meesha oo sii xaadiray asiga samaaciisii waa jooga waa la qoraa qof allaala qofkii waxa qoraayo dadkii meesha kasoo qeyb galeen magacyadooda he waa qoraal dhahay soo maa isagana waa ku jira marka asaga marka samaaciisii inuu ku qeyb qalay nafsadiisa inuu qorto dhib ma laha waay taskiin naftul taskiinay ma soo galayso maxaa yeelay dadka meeshaas ka qayb galay ayuu ahaa isagana waa ku jirayba inuu qarto marka dhib ma laha walaa baasa dhib ma laha an yaktuba inuu qoro khaatibkii samaacahu samaaciisi maqalkiisi inuu qoro bikhadi nafsihi nafsidiisa qoraalkeedu ku qoro waayo dhib ma laha idaa kaana hadduu yahay ninkaasi hiqatan nin hiqa ah hadduu yahay kamaa facalahu sida samayn jireen maaga athiqaat waay iqaadkibu saasay samayn jireen nadiga naftirkoo meesha inay tageen waa ka qayb qaateen ayagaa qori jireen markaas qoritaan nafsidiisii uu qoray meeshaas inuu samaaciisay dadkaysaas dadkaas ku jiro inuu qoro dhib ma lahan adiga maxaa isu qortay warkaada lama qaadanayo lama dhahayo nin lagu kalsoon yahay hadduu yahay dhib ma laha been in lan sheeg nin sheegayo usan ahaanin laakiin haddii been sheegayo aan lagu kalsoonayn warkaasi kaasi lama fiirinayo ictibaar ma laha taas وعلى كاتب التسميع التحري وعلى كاتب التسميع مقشنتي كي قرايي دشيسي waxaa waajibku ah التحري احتياط iyo dadaal taxari inuu sameeyo ayaa waajibku ah وعلى كاتب التسميع maqashiinta kii qoraayay waxaa waajib ah ku ah التحري ayaa waajibku ah احتياط iyo dadaal ayaa waajibku ah kow iyo wa bayaanu samaaci saamici dheh iyo wa bayaanu saamici kii wax maqlay bayaanintiisii inuu sheego kii meeshaasii joogay oo maqlayna inuu sheego waajiba ku tahay caddeeyo wa bayaanu saamici saamicigii kii wax maqlaayay bayaaniintiisiina waajibay ku tahay waalmusmici kii maqshinaayay inuu bayaaniyana waajibay ku tahay musmici sheekhi waa waalmasmuuci masmuucigii bayaaniintiisina waajib waajibay ku tahay masmuucina maxaa waay sanadkii ama hadiidkii wixii lasoo maqlay waay inuu caddeeyo muxuu ku caddaynaya intan dhammaantood bilafdin gayri muxtamil bilafdin lafdi ku caddeeyo lafdigaasoo gayri muxtamilin mid ixtimaalaayo keyrkiisii ah lafdi oo mid ixtimaalaayo keyrkiisii ah oo ixtimaal aysan ku jirin oo cad waay waalix ah maxan qora wajiz wajiz oo wanaagsan waay lafdiga wanaagsan inuu qoro waay saasoo daysan qoray waa saas laakin biayri bilafdi gayri muxtamilin ay qoraan waayahay kooban oo wanaagsan inuu ku qoro waay ayib wa mujaanabatu tasaahuli waay iyo waxaa waajib ku ah wa calaa kaatibit xadiidi ataxri soo maha wa calaa kaatib alxadiidi mujaanabatu tasaahuli waay marka gaas ku adhafan tahay iyo wa mujaanabatu tasaahuli fududaysi ka dheerashadeedii ka fogaanshadeedii ayaa waajib ku ah tasaahul inuu ka fogaado ayaa waajib ku ah wa mujaanabatu tasaahuli tasaahul ka fogaanshidiisii ayaa waajib ku ah dushiisu fii man qof dushiisu iska tasaahulo yuthbituhu asaga sugaayo waayo dadka isagu sugaayo tasaahul inuu ku sameeyo inuu iska dhowrsado waa iska ilaaliyo si fiican iyo qaab wanaagsan inuu u qoro oo dadkaas asiga sugaayana bayaanistiitoodii aan ka gaabsanin oo u tasaahulin sifaan ugu dadaalada laga wada waalxadaru ayaa waajib ku ah calaa katibi tasmiici he ataxariiday ku adafantay meesha lewa iyo waalxadaru haddii marba rafiicisan tahay waalxadaru iyo iska ilaalin iyo ayaa waajib ku ah muxuu iska ilaalinayaa min isqaadi bacdihim saamiciintii qaar ka mid ah inuu rido tuuro waay iyo walxadaru digtoonaasho iyo iska ilaalin ayaa waajib ku ah min isqaadi bacdihim saamiciintii qaar ka mid ah tuuridoodii waa iska ilaaliyo tuuridoodii iska ilaaliyo waayo liqaradin liajli qaradin dan darteed u tuuro qaradkaasoo faasidin waay oo faasid ah qarad faasida dartiis inuu u tuuro inuu iska ilaaliyo ayaa waajib ka ah waay ayaa waajib ku ah qaradka faasidka waxuu isleeyahay dadka kale meeshaasi ka tirtir oo keligaad ayaa soo maqashay xadiidkan aniga mooyaane qof kale maqlay meeshaasi ma joogin oo kale inuus yidhaahdo ama ruwaadda qaar ka mid ah cugdadii waxyaaba dartiis u qabo ama ninkaasi meeshaasi waa ka qeyb qaatay si aan la dhihin loo dhihin waxyaabahaas inuu u jaro lama ma banaano qarad faasida qarad saxiixa laakiin hadduu yahay dhib malaha qarad faasida la diiday fain lam yaxdur falahu an yactamida fii xuduurihim khabara hiqatin xadara wuxuu leeyahay musanif raxmatullahi caleyh fain lam yaxdur hadduusan xaadirin kii samaac sugaaye haddii isaga meeshaasi aan xaadirin waayo kii samaac sugaaye haddii meeshaasi usan xaadirin oo mahbatu samaaci laga wadaa fain lam yaxdur kii samaaci sugaaye haddii meeshaasi usan xaadirin oo asagaan ka qeyb qaadnin meeshaasi falahu wuxuu leeyahay u bannaan an yactamida inuu ictimaado fii xuduurihim dadkaa saamiciinta ah xuduurkoodii dhexdoodii khabara hiqatin waay nin hiqa khabarkiisii inuu ictimaado ayaa u bannaan hiqagaasoo xadara asaga goobtaasi xaadiray ninkii asaga ma xaadirin ma joogin goobtaasi markii markaasi waxa guurinayo samaac qoraayo inuu samaaci uu qoro dadkii meesha kasoo qeyb galeen samaacoodii uu qoraayo inuu ku qoro khabara hiqa nin hiqa ah khabarkiisii nin hiqa ah sheegay samaacaas yaa sheegay nin hiqa ah lagu kalsoon yahay hiqagaas asa naftirkiisiina goobtaasi xaadiray nin hiqa ah goobtaas xaadiray haddii asaga wax ka guursanayo asaga laakiin meeshaas aysan joogin waxay u manaa markii guursanayo isagana usii qoro kitaabkiisi ku qoro dadkaas inay meeshaasi ay joogeen samaaca uu qoro waa u banaan tahay maadaama nin iqa a meeshaas xaadiray inuu tage inuu ina samaacaasi hortiisu sheegay isagana inuu sheego ninkaasi kasii guursado in meeshaas qoladaas kasii qayb gale kasoo qayb galeen uu qaato oo u qoro waa u banaan tahay waman yahbutu qofkii u sugnaado fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisii samaacu kayrihi yahbutu ma idin qoran min habata labadaba ay jiraan habata oo maado ah iyo yahbutu oo mudaarica labadaba dheebna ma laha waman yahbutu ama waman qofkii habata sugnaaday fii kitaabihi kitaabkiisii samaacu kayrihi keyrkiis samaciisii kitaabkiisu qoran yahay ninkan kitaabkiisa waxaa ku qoran nin kale samaciisi waay ee ku qoran nin kale samaciisii soo maqlay ee ugu qoran waay samacaga yaaba dadkii meeshii soo xaadirin magayaashooda la qoraayo in meeshaas ka qeyb galaan la qoraayo soo maa kuwaas kuya laga wadaa kitaabkiis maxaa ku qoranba nin kale samaciisa ku qoran hebel meesha waa joogay hebel meesha waa joogay ee ku qoran kitaabkiisa ku qoran tahay saasa laga wadaa waman qofkii habata ama yahbutu sugnaado fii kitaabi kitaabkiisii samaacu hayri keyrkiisii samaciisii ku sugnaaday ama ku sugnaado faqabiixun waxaa xun faqabiixun waa xun yahay bihi mankaasi waxaa la xun kitmaanuhu samaacaasi qarintiisi waay inuu qariyo waa xun tahay dabkiis waxaa ku qoran hebel meeshaasi waa xaadiray waa joogay sama samaac inuu samaacaasi kasii qiib qalay ee kitaabkiisi u qornayday haddii marba ninkaasu keyrkiisii u qoran kitaabkii samaciisi waxaa xun inuu qariyo ninkaasi he kama soo qiib qalin oo kale inuu qariyo waa xun tahay fa qabiixun waxaa xun bihi ninkaasi bihi ninkaasi ku xun kitmaanuhu qarintiisii waay waa xun tahay wa mancuhu diidmadiisu naqla samacihi keyrkaasi samaaciisii soo guurinteeda inuu diido aw naskhi lkitaabi dheh kitaabka soo qoridiisii inuu diido e ayadana waa xun tahay waay i wa mancuhu waay kitmaan way ku adaafan tahay i wa mancuhu reebidiis ayaa xun waay diididiis ayaa xun naqla samacihi samaaciisii guurintiisii waay in samaaciisii laga guursado waxay isaga soo maqlay ama qofkii kale keyrkiisii ahaa samaaciisii kitaabkan ugu qornaa in laga sii naqliisado inuu diido ayadan waa xun tahay aw naskhi lkitaabi ama kitaabka oo dhan laga guursado inuu diido waa xun tahay waay lama diido waay waan soo qoranay waa caari waay waan soo qoranay niyaho isii kitaabkaad wixii ku qoran inuu diido ama keyrkaasii samaaciisii maadaama kitaabkaad ku qoran yahay inuna soo guursanayaaha waa soo guursanayaahe isi icaariye inuu diido waa xun tahay ama asaga naftirkiisii samaac ku jiro midka kitaabkaas kale naftirkiisii samaac ku jiro kitaabkiisiina ku qoran yahay in nin kale anin waa soo qoranayaahe isi in la yidhaahdo inuu diido waa xun tahay waa xun tahay waa caariyo wahe caariyo in la diido waa soo qoranayaah isi faa-iidadii isi niyo waa soo qoranayaa kitaabka isi waxba ka soo qoranayaa in la diido waa xuntahay waa qabiix waa leeyahy culamadan wax badana ka hadlayaan qaar ka mid a fiiri aqwaashooda sayuudi soo naqlinaya faqad qaala waqiicun ujeedaan faqad qaala waqiicu bnu ljaraax wuxuu dhahay awalu barakati alxadiidi icaaratu lkutubi uu dhahay awalu barakati alxadiid xadiidka barakadiisii awalkiis waxaa waaye icaaratu lkutubi kutubta in lais caariyeeyo caarida waa qof inuu kitaabkaad wax ku qoran u baahdo waa soo qoranayaa isi waan kuusoo celinayaa ama kitaabka isi waxba kasoo akhrisanayaahe waa kuusoo celinayaahe sidaasaa laga wadaa idan taasi in la diido ma aha caariyeynta kutub xadiidka caariya waxay ka mid tahayba waa barako baraka ku jirto ajar ayaa ka helaysaaba awalu barakat alxadiid icaaratu lkutub waqaala sufyaan athawri wuxuu dhahay man bakila qofkii ku bakiilo bilcilmi cilmiga ku bakiilo ubtuliya biixdaa halaatin saddex mid ka mid ah ayaa lagu ibtilaynaya lagu imtixaanaya u dhan idma qoray miya man bakila qofkii ku bakiilo bilcilmi cilmiga ku bakiilo ubtuliya waxaa lagu imtixaanayaa oo lagu ibtilaynayaa biixdaa halaahin saddex midkood kow an yansaahu horta cilmigii inuu ilaawoba cilmigii dhan inuu ilaawo e waa lagu imtixaanayaa waay waana xaqiiqa qofka cilmiga ku bakiilo aan diraasaynaynin dadka aan u sheegaynin aan baraynin markii dambe maxaa ku dhaca cilmigu inuu ilaawo indiraasul cilmi ku dhaco qof ibr aw yamuuta inuu dhinto ninkii walaa yuntafacu bihi aan lagu intifaacin haddana cid ka kasoo doonanaysa kuma laha asagoo cilmiga yaqaano dhimanaya qofka intifaacin malaha isla markii waa dhimanaba cilmiga ilaahay ku shubaysiiyey asagoo qof dadkii muslimiinta aan u faa'iideynin ayuu dhimanaba kow ibr waay waxba ma joogaan aw tadhaba kutubuhu ama kutubtiis inay tagto baaba'do laga dhaco he ay gubato ay halis ugu jirtaa idan waxaa la rabaa inuu la gudbiyo wixii ilaahay ku fahamsiiyey oo kutubtana qofkii markaasi u baahan kuu soo celinayo inaad aan u diidin qof aamin ah khiyaar ah hadduu yahay aad laakiin qofkaas kitaabkaas kasii ma aha qof inamaanida ilaalinayo ee ka dadaalayo waay qultu waxa u dhahay bay leeyahay imaamu ninka la yihahdo suyuudi waqad dama allaahu ilaahay waa dhaleeceeyey waa ceebeeyey tacaala sareeya fii kitaabi kitaabkiisii wuxuu ku ceebeeyey maanic alcaariya caariyada madka diidayo biqowlihi wayamnacuuna almaacuuna kuwii wayamnacuuna diidayaan almaacuuna maacuuntu waay waicaarat lkutubi ahamu min almaacuuni buu leeyahay buyidhi suyud waicaarat lkutubi kutubta in iscaariyeeyo ahamu way ka muhiimsan tahay min almaacuuni alaabtaasi dariska isku dhiibayaan waa ka daran tahay kitaab kutubta ayaa cilmiga ayaa kagaha muhiimsan in la iscaariyeeyo oo walaalkaada kusoo intifaaco kuu soo celiyo kitaabkaadii uu leeyahay sidaasi marka ma diidayo marka waidaa acaarahu falaa yutihu falaa yudic caleyhi ninkii haddii marka caariyeeyo w ninkii kale u siiyo waxaan asagana waxaa laga rabaa marka kii wax la caariyeeyey saana laga rabaa waidaa acaarahu ninkii haddii ninkii kale caariyeeyo wixii kitaabkii u dhiibo inuu kasoo qorto oo siiyo falaa yubdi yuusan ta'ahurin oo soo daahinin calayhi ninkii caariyeeyey oo kitaabkaas ka lahaa yuusan kala soo daaxin dantiisii markii kasoo dhamaysto waxaa rabaa in isagana isla markii soo celiyo waayo laakiin guriga iska dhigo santuuq iska gasho meelaha kaga tag ma aqaananiyo maantaad maalintaad kaa soo qaadaya dhahda ma arkin waa iga lumay lama rabo taasina waa amaana daro inuu gurigiis iska yaalana ma aha dantiisi markii ka dhamaysto waxaa la rabaa inuu soo celiyo isaga ninkiisii u soo celiyo waayo soo celiyo waayo waidaa acaarahu markii caariyeeya falaa yuqdi calayhi yuusan kasoo daahinin waayo bikitaabi kitaabkiisi ilaa biqadri xaajatihi buu leeyahy suyudi xaajadiis qadarkeeda qaala zuhriy wuxuu dhahay iyaaka waguruura lkutubi buu dhahay iyaaka iska ilaalinayaho iyaaka waay iska iska jir waay ixdar waquluula alkutubi kutubta khiyaanadeedii iska dhowr waa iska ilaali wa huwa quluulu lkutub waxaa waaye xabsuhaa in la xabaaso waaye can asxaabiha asxaabtoodii laga xabaaso waa soo qaadatay adig markay ku danaysato waxaa la rabaa in is markii aada edhisiso maaha guriga waa iska taallaba dadkooda uma celinayso taas waxay ka dhigan tahay quluulu lkutubi waay marka khiyaano kutubtii la khiyaanaynayo waaye iska ilaaliya waay wa qaala alfudayl ibnu ciyaad wuxuu dhahay isagan laysa min ficaali ahli lwaraci ahlulwarac dadka xalaal mamiirashada maritida ah ee ficilkoodii ka mid maaha walaa min ficaali alxukamaa dadka xukamada ah oo xikmada u saaxiibka ah afcaashoodiina ka mid maaha an yaakuda inuu soo qaato qof samaaca rajulin qof kale samaaciisii iyo wa kitaabahu kitaabkiisii soo qaaso oo fayaxbasahu xabaaso canhu ninkii xaggiisi ka xabaaso kitaabkii waman facala dalika arrinkaas qofkii sameeyo faqad dalama nafsahu dhahay naftiisa dulmiyay marka caariyad waxaa la rabaa in la aan la diidin haddii qofkii la siyaasan waxaa laga rabaa inuu celiyo dantiis markii ka dhamaysto amaanadiisii u guto fain manacahu matnihii soo laabo fain manacahu ninkii caariyadii haddii oor diido waaba diidayba inuusan diidin inuusan diido waxaa la yidhahdee waa qabiixay ku tahay waa dhacday maanta waaba diidayba haye maxaa lagu samaynayaa nin keyrkiisii masmuuciisina waa ku jira ninka samacigiisiina waa ku jira waana diiday maxaa lagu samaynayaa waa kan waay tafsiila gurinaya fiiri marka fain manacahu haddii u diido caaridii u diido fain kaana hadduu yahay samaacuhu mankii samaciisii kii loo diidayay samaciisii muhbatan mid la sugay hadduu yahay waay samaciisii waa ku sugan yahay biridaa saaxiibilkitaabe kitaabkii saaxiibkiisii raalla'ahaansidiis ayaa kugu sugan yahayba ninkan waxaan loo diidaayo samaciisii waa ku sugan yahay kii asiga kitaabka u diidayay samaciis ayaa meesha ayaa ku suganba markii ninkaan nin samaciis meesha lagu ku sugan yahayna waa ku raall ahaa markii lasoo qoraya asiga waa ku raall ahaayay waa waa raalligiis raalligiisa lagu soo qoray ama asigaaba markii hore kusoo qortayba haye maxaa la samaynaa lazimahu icaaratu markaasi waxaa laazim ku ah inuu caariyeeyo u dhiibo waay marba haddii samaaciisa ku jiro saaxiibulkitaabkaasi ninkaani isagoo raalli ku ah saaxiibulkitaabka raalli ku ah ninkaani samaac ku lagu soo qoray u ogaa de inuu ogolaado oo siiyo ayaa laazim ku ah wa ilaa haddii kale asiga raala aan ku ahayn aan lagu sugin falaa waay markaasi maca laazim kuma aha waay laazim kuma aha laazim kuma aha kadaa sidaas ayaa qaalahu a'immatu madaahibihim madahab madaahibtooda a'immadooda saasay yidhaahdeen culimmadan muxadisiinta madaahibtoodii a'immadooda saasay yidhaahdeen waay kadaa sidaas ayaa qaala yidhaahday hu sidaasi a'immatu madaahibihim waay madaahibtooda a'immadoodii waay fii zamaanihim zamankooda ay joogtay saasay dhaheen waay fii asmaanihim waay kadaa sidaasa qaalahu a'immatu madaahibihim ay dhaheen fii asmaanihim zamanadooda dhexdooda saasay dhaheen minhum waxaa ka mid ah culimadaasi a'immadaasi waxaa ka mid ah alqaadi xafsu bnu qiyaasin alxanafiyu imaamkii la dhahay qaadigii la dhahay iyo wa ismaaciil alqaadi almalikiyu imaamkii la dhahay iyo wa abu cabdillaahi azubayriyu ashaaficiyu saasay dhaheen asan imaamkaas saas la dhahay waay الزبيري والزبير بن العوام أي نسل جيسو قال الزبيري وحكم به القاضياني لبدي قاضون اساس حكمين هراء لبدي قاضي هراء اساس حكمين قاضي ابو حفصيو قاضي المالكي لبدي اساس حكمين واي واي علماء سيا كمدا ان حكمين سيودي هو سيا قلت الماما يا سيفير صوت وخلاف وها خلاف فيه تفصيل كاسي بعضهم علماء قار كمدا يا خلافين تفصيل كاسي mar naba he lama aqbalay dhaheen ama laazimay ku tahay dhe mar walba he laazimay ku tahay wasawaabu laakiin sida sawaabka ah alawalu midka hore waayo kee tafsiilka waayo faidaa nasakahu markii asaga soo guuriyo faidaa nasakahu markii asaga guurinaayo waay faidaa nasaka markii guurinaayo kaatibkii hu samaaci iyo kitaabkii iyo waxyaabihii guurinaayo falaa yanqul yuusan guurinin samaacahu samaaciisi ilaa ilaa nuskhati nuskhadiisi ilaa bacda almuqaabalati almardiya wuxuu leeyahay faidaa nasakahu markii asagoo guurinaayo kitaabkii guurinaayo oo asagoo guursanaayo hee falaa yanqul yuusan guurinin samaacahu samaaciisii oo samaacigee dadkii soo maqleen magacyaashoodii waay hebelna waa waa joogay hebelna waa joogay hebelna waa joogay dadkii la dhahaayo waay bismiladii dusheeda lagu qoraa wixii la dhahaayo waay samaaci waxyaabihii oo dhan waay nusqadiisii uma guurinaayo see samaynayaa horta marka hore nusqadii haddii u qoro waa qaabilinayaa markii qaabiliyo oo ku saxo kadib ayaa saamiciintii magacyaashoodii dusha ku qorayaa ama meelihii soo marnay soo sheegay musanifka ayuu ku qorayaa samaaciga ma qoraayo marka hore kitaabkii ayuu qoranayaa waa muqaabilaynayaa kadib ayaa samaacii qorayaa dushu ku qoraya dadkii meeshaasi joogan waay saas ula jeeda faidaa nasakahu markii guurinayo falaa yanqul yuusan guurinin samaacahu samaaciisii ilaa nuskhati nuskhadiisi yuusan u guurinin waay ilaa bacda almuqaabalati muqaabaladii gadaasheedii mooyaane muqaabaladaasoo almaradiyati lagu raalli yahay muqaabalo fiican ku sameeyo kadib ay guurinaya waay kaas qofkii gaara gaar ahaa si guud waa tan marka tan waxay ka hadlaya marka si guud way qof kasta wax guurinaya marka tan tan caam way tan hore waa khaas ahayd walaa yunqalu lama guuriyo sideedaba si caama way marka tan walaa yunqalu lama guurinaayo samaacun samac lama guuriyo sideedaba ilaa nuskhatin nuska xaggeeda looma guurinaayo ilaa bacda muqaabalati muqaabalo kadib mooyaane muqaabaladaasoo mardiya lagu raali yahay muqaabala lagu raali yahay moo kadib mooyaane samac ma lama guuriyo qor horta wixii kitaabkaas ku qornaa ah qor kadib markii aad muqaabalay hadan markii aad muqaabalaysid kadib hee dadkii meeshaasi ka qayb galay qor markaasi hebel waa ku jira hebel samaaciis waa ku jira hebel samaaciis waa ku jira hebel samaaciis waa ku jira hebel waa joogay waa maqlay halqadaasi ama majliskaasi waa ka qayb qaatay waxyaabaas oo dhan kadib ilaa an yubayana haddii asigu caddaynaya mooyaane kownahaa ahaanshadeedii waay hayra muqaabilatin mid la muqaabilay keyrkeeda inay tahay markii caddaynaya mooyaane waay ilaa an yubayana haddii kaatibkii caddaynaya mooyaane kownahaa kownal nuskati nuskada ahaashadeedii hayra muqaabal muqaabalatin mid la qaabiliyay keyrkeeda inay tahay haddii asaga caddaynaya mooyaane haddii marka muqaabala intii aysan ahayn caddaynayo ma banaan tahay hay saddex shardi markii la helo saxiix waa soo marnay in la qaabilayo mase kalama banaana haddii asalkaan la qaabilaynin he waa banaan tahay dhayn culamada saddex shard markii la helo qaar kamid waa soo marnay taas ilaa saas haddii samaynayo mooyaane asagoo nus samac nusqadii aan qorin aan muqaabilaynin samac yuusan qorin sidaas oola jeedaa noocii lix iyo labaatanaad sifatu riwaayat alxadiid xadiidka riwaayadiisi iyo warintiisii sifadeeda ayuu ku saabsan yahay taqadama waa soo hormaray minhu noocan xaggiisii jumalun jumlooyin ayaa soo hormartay fi nawcayni labadii nooc dhexdooda ay kusoo hormartay oo qablahu kan ka horeeyeen iyo wakayrihimaa labadaasi nooc keyrkood dhexdoodii ayaa kusoo hormartay waay waqad shadada qowmun qowm way adkeeyeen fi riwaayati riwaayada iyo warinta way ku hadgudbeen waa ku adkaadeen fa afraduu way ku hadgudbeen waay watasaahala aakharuuna kuwa kalena way sahladeen fafaraduu way gaabiyeen waay famin almushadidiina mushadidiinta waxaa ka mid ah man qofaa ka mid ah qaala dhahay laa xujata xujo ma noqonayo ilaa fii maa kii mooyaane rawaahu rawaa wariyey hu maaga man qof wariyey mooyaane xafidahu wa xafiday watadakarahu wixii hafidayna hasuusan ru'ya arrinkaas waxaa laga wariyey can malikin wa abi xaniifa ayaa laga wariyey wa abi bakr ashaydalaaniy ashaafici wa minhu culimada waxaa ka mid ah man qofaa ka mid ah jawaza fasaxay baneeyey haa riwaayadaasi min kitaabi kitaabkiisii qof inuu ka wariyo ilaa idaa kharaja haddii uu baho kitaabkii min yadihi yadi taalibi markii uu ka baxo mooyaane wa ama almutasaahiluuna kuwii mutasaahiliinta ahaayeen fataqadama waa soo hormaray bayaanu jumalin jumlooyin caddaynteed canhum ayaga xaggoodii ka mid ah bayaaninteedii waa soo hormaray xaggee ku soo hormaray fi nawci araabici waalcishriina nowcii afar iyo labaatanaad kaway kaas kayfiyatu samaaci alxadiidi waay fi wujuuhi taxamul waay meeshaasa kusoo hormaray mutasaahiliin wararkoodii meeshaasa ugu laabanaysa qaar ka mid ah qaar ka mid a waay meeshaasi qayb ka mid ah jumal ayaga ka mid ah xaggoodii meeshaasa lagu soo sheegay waay waama almutasaahiluuna mutasaahiliinta fataqadama bayaanu jumalin jumlooyin caddaynteeda soo hormartay canhum xaggoodii la caddeeyey fi lnowci nowcigii ama canhum xaggoodii ka mid ah ee fi canhum xaggooda sa la caddaynayo fi nowci araabi walishriin ayaa kusoo hormartay waay wa minhum qowmun rawow man nusikha min nusakhin gayri muqaabalatin biusuulihim wa minhum min almutasaahiliina min almutasaahiliina waxaa ka mid ah ayuu kamid ayay ka mid ahaadeen wa minhum min almutasaahiliina ay ka mid ahaadeen qowman qolo mutasaahiliinta waxaa ka mid ah qolo ka mid ah mutasaahiliinta idina laba qeyb way mushadidiinta baysa ahaan laba soo maa mutasaahiliinta noo laba noo iyadan wa minhum waxaa ka mid ah mutasaahiliinta qowmun qolo ayaa ka mid ah rawo qoomkaasoo qoladaasoo rawow warin wari warinayaan ama wariyeen min nusakhin nusqooyin xaggeeda ka warinayaan waayo nusakdaasoo hayri muqaabalatin aan la qaabilinin aw biusuulihim usuushoodii aan la qaabilinin waay mutasahiliintu waxaa ka mid ah qola iska warinayaan nusakh xaggeeda ka warinayaan nusaktaasoo asalkoodii aan lasoo qaabilinin waay nusaktaasoo asalkoodii aan lasoo qaabilinin qola ka warinaysa ayaa ka mid a mutasahiliintu waay fajacala wuxuu ka dhigay hum qoladaasi alxaakimu xaakim majruuxiina ayuu ka dhigay kuwa la jarxayey majruuxiinta ayuu ayuu ka tiriyayba imaamu alxaakim raxmatullaahi caleyh fajacala waxuu ka dhigay hum ayaga kuwaasi mutasahiliintaasi ah alxaakimu xaakim wuxuu ka dhigay majruuxiina waay kuwa la jarxayey la jaraaxayey la dhaawacay jarxu ku dhacay ayuu ka tiriyeyba ayuu ka tiriyey qaala wuxuu yidhaahday xaakimkii wahaadaa kan kaiirun waa badan yahay dad saas waxay ku warinayaan way badan yihiin waay kaiirun waa badan yahay tacaadaahu way issiiyeen qowmun qole ayaa issiiyeen noocan waay qole ayaa isticmaalena laga wadaa wa min akaabir alculamaa culimmada kuwoodii waaweyn ka mid ah iyo wasulaxaa'i culimmada kuwoodii waa wanaagsan ka mid ah waay ama dad sulaxa ah waa wanaagsan ka mid a ayaa saas isticmaaleen ayuu leeyahay xaakim raxmatullahi caleyh waxaa ka mid ah qolada loo nisbaynayo suyuudii sida hoos tilmaamaya wamiman nusiba ilayhi altasaahul ibnu lahiyaca wamiman qola waxaa ka mid ah nusiba ilayhi xaggiisa tasahul loo nisbaynayo ibnu lahicata way ibnu lahica bifati llaam wa kasri lhaa lahica ibnu lahica waa nin imaama waay xaafid ah qaadan waa qaadan waa ahaan jiray waa soo maray qaadanimo naftirkeeda nin xaafida imaam u ahaa laakiin aakhir wa cumrihii ayaa waxaa ku dhacay ikhtilaad kutubtiisii markii gubatay ayaa waxaa ku dhacay ikhtilaad waa asiga wuxuu ka mid ahaa marka dadka noocaani samaynaya oo nusakh oo hayru muqaabila biusuulihim waxa ku warinayaan ayuu ku jiray ayuu ayuu leeyahay kaana wuxuu ahaa asiga waabkas kaana arajulu rajulku wuxuu ahaa yaatihi ibnu lahiica mid uu imaanayo bilkitaabi kitaaba uu la imaan jiray fayaquulu markaasa wuxuu odhanayaa rajulkii haadaa min xadiidika sheekhow kan xadiidkaadoo ka mid yahay ayuu dhihi jiray fayuxadiduhu asagana waa xadiidaynaya bihi xadiidkii muqalidana waay asagoo ninkii wixii dhahay iska saarsanaya haddana isagana saas ku warin jiray ibnu lahiica ibnu lahiica madhabta usada culimada waxay ka qabaan misay qabaan saddex qol haye mutlaqana hadiisiisi alaqwa mutlaqana iyo tafsiil tafsiilku ma yahay waxyahay qabla alikhtilaad laga wariyey waa la aqbala bacda alikhtilaad qabla alikhtilaad ee waa laga warina bacda alikhtilaad ya bacda alikhtilaad ah mas mar walba bacdale laga soo reeba tafsiilka saas maan u jeedaa laguma warinayo qabla ikhtilaadna gaar ahaan alcabaadila cabaadila yaa way ya cabdullahi ibnu wahab ya cabdullahi ibnu zayd almuqri haye ha iyo ha ibnu mubarak iyo cabaadila raba cabaadila ha ya cabdullahi bn mubaarak cabdullahi bn yaziid almuqri mar baa shaa shekiisay wale abu jacfar ha yaa way abadalid la sheegay ibn lhay saddex bisa saddex hay saddex maxay afara afar qutayba cabdillahi ma allah marka cabaadilaan dhahay cabaadilaan ku dhahani mee waa ert haye saddex sheeg bal cabdullahi ibn wahab iyo abdullahi mubaarak abdullahi ibn yaziid almuqri iyo mid afaraad ee ku dara imlay asig soo maa cabdullahi ibn maslamata alkacnabi cabdullahi ibn maslama aniga sina lagu daraa cabdullahi ibn maslama afaraa laga dhiga mara qaar waayahay afartaasi haddii afartaasi mid ka mid a wax ka wariyo wixiisii waa la qaadanay dheen culamada qaar marka laakiin haddii asaa intaas aan ahayn lama qaadanayo waxay leeyihiin tafsiirkii waa horay usoo sheegnay ayib waayahay waqad taqadama fi aakhiri raabicati min annawci almaadi waqad taqadama ayuu leeyahay musanif raxmatullahi alayhi ibnu salah ma qabo warkani waxaa iskale keli ah nawowi bes waqad taqadama waxaa iskale nawowi faqad waqad taqadama waxaa soo hormaray fi aakhiri raabicati min annawci almaadi noocii oo maadiga ah oo tagay hee qaybta afraad aakhirkeed waxaa ku soo hormaray kawaygaas nooc afraad maslada afraad qaybta soo hormartay kamid ah tee waay ya calayhi muqaabalati kitaabihi saas le sheekhihiisa saas way waqad taqadama waxaa soo hormaray fi aakhiri raabicati ti afraad masridii afraad aakhirkeed min annawci almaadi ka mid a noocii kan ka horeeyey ka mid a waxaa soo hormaray ana nuskata nuskada allatii nuskadaasoo lam tuqaabal aan la qaabilinin tajuuzu riwaayatu inay bannaan tahay riwaayo minhaa xaggeeda nuskadaas laga wariyo bishuruutin waay kam saddex waay saxiix saddex shardi waay maxay yihiin si loo xasuusto naqilka hadduu yahay sayo naqli waxaanaan dhicin kow laba inuu inuu caddaynayo markii gudbinaya amad saya naqli inuu yahay qaliil sagdi hadlayo hal hal isku yihiin ya inuu caddaynayo maxaa ka wadaa inuu caddeeyo haye muxuu caddaynaa he laba le waybe sayaan naqli qaliil astaqdi hadla isku yihiin haye abdikariin haye qaliil astaqdi ko wanaqala min aslin labo inuusan muqaabaleynin saxiix saddexdaas way xasanta kaasi way ana nuskata nuskada alatii taasoo lam tuqaabal aan la qaabalenin tajuuzu riwaaya inay bannaan tahay minha xaggeeda bishuruudin maca shuruudin ayadoo lala qabo fa yuxtamalu markaas waxaa lagu xumbaaraya ana alxaakima imaamu alxaakim yukhaalifu inuu khilaafay fiihi jawaaskaas dhexdiisa inuu khilaafay lagu xumbaarayaa wayuxtamalu waxaa kale lagu ixtimaalinaya oo ixtimaalinayaa annahu ana alxaakima xaakim araada inuu ula jeedo idaa lam yuujad haddii aan la helina shuruud shuruud aan la helin ayaa ula jeedaa saas hadalkiisa lagu tawjiihay had si kasta ha ahaatee wasawaabu sida sawaabka uu leeyahay nawowi maa kii waaye calayhi maaga dushiisiba aljumhuuru jumhuurta ay ku sugan tahay waa bannaan tahay shuruud markii la helo waay wa huwa wahuwa waxaa waaye shardiga wa huwa qowlkaasiin ayaa atawasud ah qowljumhuur wa huwa qowljumhuur ayaa atawasudu midka dhexdhexaadka ah isaga waay fa idaa qaama daalibkii haddii uu u qumo qumo waay haddii qumo istaago waay fa idaa qaama araawi dhe madaalibki dhe raawiga isku gacde fa idaa qaama haddii uu raawigii qumo fi taxamuli ximbaarkii dhexdiisii iyo walmuqaabalati muqaabalayntii oo kitaabkiisii qaabilanaayo haddii u qumo bimaa shaygii u qumo taqadama soo hormaray jaazat riwaayatu warin waa bannaan tahay minhu kitaabkaas xaggiisa wax lagu wariyo waay shuruuda muqaabalayntii aan soo hormar soo marnay haddii u istaago in kitaabkaasi asaga wax ku warinaya ku qoraayo in lagu wariyo ay bannaan tahay markaasi waay wa in qaaba haba ha maqnaadee ha iilee kitaabkii waay haba kitaabka ee marba ha iile ha ka maqnaadee meel kaleba mar ha loo qaadee waay wa in qaaba haba ha maqnaadee idaa kaana laakiin hadduu yahay alghaalibu sida qaalibka ah salaamatahu kitaabkaasi inuu ka badbaaday min ataqyiiri waay idaa kaana hadduu yahay alqaalimu sida badan salaamatahu salaamata alkitaabi kitaabkii badbaadadiisii hadday tahay min ataqyiiri ka badbaaday haddii qaalibka uu yahay wayde markii la aqbalayo markaas way waaya laa siyamaa gaar ahaan idaa kaana hadduu yahay raawigaasi minman qola hadduu ka mid yahay waay laa yakfaa aan qarsoomaynin calayhi isagoo dushiisii attaqyiiru isbedelkii wixii loo bedelay inuusan ka qarsoomaynin oo markii saan u fiirbi kal garanayo meeshan waa la bedela isdhahay waay gaar ahaan qaali baan sida badan qaali baa lagu ximbaara maxaa dhahay shaarix uu leeyahay liana alictimaada fi fi riwaayati calaa qaalibi adhanni sideedaba waa saas wey liana riwa- ictimaada ictimaadku waxaa waaye fii baabi riwaayati riwaayada baabkeeda calaa qaalibi dhanni le waaye marka haddii saas asigu yahayna waa banaan tahay waay furuucun qaala musanif wuxuu leeyahy raxmatullahi alayhi furuucun haadihi midani furuucun waay waa afar iyo toban farac waay afar iyo toban farac waay waa farac ugu dheer furuucun haadihi midani furuucun waa farac yaalo alwalu farac koowaad addariiru indhoolkii idaa lam yaxfad haddii asaga aan xifdisnayn maa samicahu wixii asaga soo maqlay aan xifdisnayn oo fastacaana kaalmaysto bihiqati nin hiqaan kaalmaystay fii dabdihi magaasi dabdintiisii waay wixii asaga maa samicahu waay fii dabdihi dabdi maa samica wixii asaga soo maqlay dabdiintiisiina nin hiqaa u kaalmaysto iyo waxifda kitaabihi wa xifdi kitaabihi dheh kitaabkiisii xifdigiisii u kaalmaysto ninkaasi hiqaga ah oo waxtaada ku dadaalo dariirkii cinda alqiraa'ati akhriisintii agteedii calayhi kitaabkaas la akrinaayo si fiican ugu dadaalay bixaydu meel yaqlibu qaalib noqonayo calaa dannihi dannigiisii dushiisii salaamatahu salaamatuhu way badbaadadiisii kitaabkaas inuu badbaadsan yahay min ataqyiiri isbeddel xaggiisii ka badbaadsan yahayna oo dannigiisii ka qaalibsan yahay saxat riwaayatuhu warintiisii gudbintiisii waa bannaan tahay markaas ayib wa huwa dariirka ayaa awlaa kaga habboon bilmanci diidmada min milihi milkiis xaggiisii fi lbasiiri basiirka dhexdiisii wey qaala alkhatiib wuxuu leeyahay waalbasiiru basiirkii alumiyu umiga ahaa kadariiri la mid yahay waay midka dariirka ah ayuu la mid yahay araglaawaga ah faraha koowaad wuxuu ka hadlayaa qof andhool ah haddii haddii wixii isaga soo maqlay dush aan ka haynin oo aan xifdisnayn wixii isaga soo maqlay ma xifdisna le wuxa u kaalmaysaday marka dabdigiisii wixii isaga soo xifdiyay dabdigiisii iyo kitaabkiisii xifdigiisii u kaalmaystay nin hiqa ayaa caawiyey isaga meeshii waxa la maqlay waa joogay ma xifdisna waa loo qoray waa loo dabdiyey waxaa caawiya intaas ku samaynaya nin hiqaasi ku kalsoon yahay intaas u samaynaya asan markii akrinaayo la dul akrinaayo lagu dul akrinaaye ama la akrinaaye ee si fiican ugu dadaalay inuu waxay qaldan iyo wixii kale si sheekh sheeqaye iyo si isaga markaasi loo akrinaaye intii isku jaangooyo si fiican ugu dadaalay qalbigiisiina ama danigiisiina inuu kitaabkan la bedelay bedelkaasi inuu ka badbaaday danigiisii u badan yahay raajix yahay in wax laga wariyo kaasi waa banaan tahay waa banaan tahay wawa asaga ayaa awlaa ka haboon bilmacni manci awlaa asaga haboon kaga haboon way bilmanci diidmada min mithli asagoo kale fi lbasiiri basiirkii oo loo diidaayay asaga kaga haboon oo maxaa ula jeedaa haddii la yidhaahdo ninkii basiirka ad meeshan waxa ula jeeda basiir lummi waay basiir lummiy oo la jeedaa basiirkii ummiga ahaa ee iyo haddii ninka basiirka ummiga ah shuruuddaani meeshan lagu soo sheegay haddii la helo culamada qaar waxay leeyihiin haddii shuruudadan meeshan lagu soo sheegay ninkan oo kale loo soo sheegay hee laga helo hataa wixiisi lama qaadanayo wax lagama warinaayo waxa lagama warinaayo ayay qabaan waayahay laakiin kan waa laga warinayaa oo ah basiirka dariirkan ah waa laga warinayaa way kala duwan yihiin dariirka iyo basiirka ee ummiga ah saasay leeyihiin ayib haddii meeshaan marka musanif wuxuu sheegayaa haddii marka la yidhaahdo dariirkii ee basiirkii oo ummiga ahaa riwaayadiisii lama qaadanayo markii la yidhaahdo shuruudada markii la waayo ninkan oo dariirkanana shuruudada markii laga waayo in asagan riwaayadiisii laga tago waxaa ku awleysan in asaga tiisi laga tagaba waxaa yidhi kaas basiir waay waa u jeedaa laakiin umi waay kan waxa uma jeedo wax ma xifdisan waxna uma jeedo waxna uma xifdisana qofkii marka waxaan aan u jeedin waxaan aan xifdisnayn shuruuddooda markii laga waayo in laga tago asaga iyo kii wax arkay wax u jeeday laakiin umiga ahaa shuruuddooda markii laga helo laga waayo in laga tago yaa haboon ku haboon in laga tago dariirka waayo sidaas ula jeeda marka waayahay laakiin khadiib albaqdaadi saas ma qaba ula jeeda marka wahuwa ninkan dariirka yaa awlaa kaga habboon bilmanci in loo diido min mithli isaga oo kale fi basiiri basiirkii umigaa dhexdiisii isaga kaga habboon way in loo diido in wax laga qaato la diido isaga kaga habboon haddii kaasba la aqbalay e basiirkii umigaa shuruudada markii la helay haddii la aqbalay wiis waa la werina la yidhahdee kanna in lagu weriyo waa owli laakiin haddii la diido labadoodii waxaa fiican in diidmada lagu hormaro kan oo dariirka awuu leeyahay qaala alkhadiibu khadiibku wuxuu leeyahay khadiib albaqdaadi waalbasiiru basiirkii alummiyu ummiga ahaa ee kaldariiri ayuu la mid yahay haddii shuruudadii hadda lasoo sheegay kan loo soo sheegay asagana midka kale laga helo labadaba waa laga werinayaa haddii asagana kii shuruudadan kan loo soo sheegay kan si laga waayo midka kalena laga waayana haddana waa isla mid le waay mar walba waxay way isku mid ay qaadanayaan isku xukun ay qaadanayaan hadday shuruudo la helo labadaba waa laga werinaya shuruudanta lagu soo sheegay waay haddii shuruudo la waayan labadaba ee lagama werinayo waay kan shuruuda loo soo dhigay soo maha maxaa ka mid ah shuruudada nin tiqaab kaalmaystay kitaabka xifdigiisii iyo dabdigiisii waanu ku dadaalay qiraa'ada waqtigeeda dhannigiisiin waxaa haalib ku noqday inuu salaama min ataqyiri intaas shuruud waay soo maha intaas markii la helo waa bannaan tahay lahay basiirka ummiga asagana intaas markii la helo waa bannaan tahay intaasaad markii la waayo labadaba ma bannaana werintoodii waay sidaas oo jeeda sidaas ayaa laga wadaa waay ikhtisaar ulum hadin waa kusoo marnay masaladan athani faraha labaad idaa araada haddii uu doono raawigii alriwaayata riwaaye werin haddii uu doono min nuskhatin nuska haggeed waxa ka warinayo nuskadaasoo laysa fiiha dhexdeedii samaacuhu samaaciisi aan ku jirin samciisi kuma qorna nusko oo samaaciisi aan ku qornayn ayuu rabaa inuu ha ka wariyo haddii uu doono walaa hiya mana aha nuskadaasi muqaabalatun bihi mid la qaabileyn asalkii ma aha laakiin sumicad waa la maqlay calaa sheekhi sheekhiisa ayaa laga maqlay aw mase fiiha dhexdeeda samaacu sheekhi sheekhiisa samaaciisa ku qoran aw kutibad waa la qoray calaa sheekhi sheekhiisa lagu qoray wa sakanat waa degtay nafsuhu nafsadiisin ilayha xaggeeda waa u degtay waa ku qancay lam tajuz lahu ma banaana riwaaya werin ma banaana mina xaggeeda ka wariyo cinda caamati lmuxadisiina muxadisiinta badankoodii waay khilaaf waa jira laakiin badankoodii caam wuxuu leeyahay kanna idaa farca labaad idaa araada hadduu doono raawigii arriwaayata werinu doonay min nushatin nus xaggeeda wax ka wariyo raawi wuxuu doonay nusqo inuu wax ka wariyo waay nusqo nusqadaasoo laysa fiiha samaacuhu samaacuhu isaga samaaciisii aan ku jirin waay kuma qornaa markii nusqada nin la yeelinaayay la guurinaayay raggii sheekhaasi ka soo maqlay meeshii lagu qoray asaga laguma darin kuma jiro sumca baa la yihahda soo maa dadka meeshaasi wax ka maqleen la qoraayo bisinka awalkiisii dushiisii lagu qoraayo soo maray soo maa dadkaasi samaciisi kuma qornaas nusqadan ayuu rabaa inuu wax ka wariyo nusqadaasina isaga samaciisi kuma jiro asaga kuma jiro dadka meesha ku qoran ee kuma jiro waayahay walaa hiya nusqadiina mana aha muqaabalatun mid la qaabiliyey bihi asalkii mid asalkii la qaabiliyeyna ma aha taasa raba inuu wax ka wariyo laakiin labadaas waa laga waayay laakiin sumicad waa la maqlay nusqadii calaa sheekhi sheekhiisii xaggiisa laga maqlay oo sheekhiisa ayaa laga soo guuriyey waay oo amase fiiha waxaa ku sugan nusqadaani samaacu sheekhihi sheekhiisii samaaciisa ku sugan sheekhiisii dadkii oo samaaciisa ku qoran ayaa ku sugan waayo nusqadan waxaa ku qoran asaga sheekhiisii markii nusqadan lasoo qoraayay wuxuu ahaa dadkii meeshaasi nusqadaas lasoo guurinayay ee meeshii fadhiyay joogay ee ku jiray waa ku qoran yahay magaciisi magaciisa ku qoran aw kutiban waa la qoray nusqadii calaa sheekhihi ay can sheekhihi sheekhiisa haggiisa laga qoray sheekhiisaaba laga qorayba ninkani raawigan sheekhiisi ee laga qoray wasakanad waa ku degtay nafsuhu nafsadiisiina raawigii ilayhaa nusqadii xaggeeda ku degtay maadaama sheekhiis la qoray asagana waa ku qancay lam tajuz ma banaana lahu raawigii alriwaayatu werin uma banaana minhaa nusqadaas xaggeeda waxaa ka wariyo cinda caamati lmuxadisiina muxadisiinta badankoodii agtoodii waay waraqasa fiihi ayuba sikhtiyaaniyi wa muxamed ibn wa muxamed ibn bakrin albursaniyi ayaa fasaxay rusqeeyey waay waraqasa waxaa fasaxay alruksatu bacda manci inta badan soo maa waa la diiday saas diidmadii waxaa fasaxay qoladan waay waraqasa waxaa rusqeeyey oo fasaxay fiihi noocan dhexdiisii ayubu ayub asikhtiyaaniyi waay loo nisbeeyey iyo muxamed ibnu bakrin albursaniyu labadaasi way fasaxeen waa banaantay dheheen qaala alkhatiibu laakiin muhadisiinta intoodii badan waa soo marnay sidaasa sawaabkana ku jiro sid hore muhadisiinta u badan yihiin qaala alkhatiibu albaqdaadiyu khatiibna wuxuu rabaa tafsiil inuu geliyo marka fiiri tafsiilka naftirkiisa waa fiican yahay qaala alkhatiibu albaqdaadiyu khatiibu albaqdaadi wuxuu yidhaahdee waladii midka yuujibuhu waajibinaayo annadaru fiiriint in la fiiriyo waajib ay tahay waxaa waaye annahu mataa carafa waay annahu raawigii mataa goortii carafa uu garto anna haadihi tan taasoo la xadiida axaadiista ah hiya axaadiista allatii ti inay tahay garto samica asiga soo maqlay haa axaadiista min ashaykhi waay sheekhagiisii ka soo maqlay inay tahay uu garto jaaza waa bannaan tahay lahu raawigii an yarwiya inuu wariyo ha axaadiistii wariyo oo bannaan tahay goorma laakiin idaa sakanad haddii ay ku degan tahay nafsuhu nafsadiisi ilaa sixatihaa axaadiistaasi inay sheekhiisa giiska ahaatay mas ansaxuun saxiin saxiix ay tahay ilaa sixatiha ansaxideed haggeed haddii naftiisa ku degan tahay iyo wa salaamatiha badbaadideedii bedel iyo waxyaabahaasi ka badbaadan tahay tafsiirkaasina waa dayib jiddan waay laakiin muxadisiintu waxaad argtay sida u badan yihiin qoolka hore waa laga gaabsanaya qofkaasi hada ida lam yakun lahu ijaazatun caama wuu leeyahay marka musanifka raxmatullahi alayh hada kan idaa lam yakun waxaa waaye idaa lam yakun haddii aysan ahaanin waay lahu liraawi raawaga ijaazatun ijaazaan oo sugnaanin waay ijaazadaasoo caamatun oo guud ah caam ah min sheekhi sheekhiisi aggiisii ka ahaatay oo u ijaazeeyey limarwiyaatihi waxyaabaha sheekhiisii wariyey marwiyaadkii oo dhan e waa ku ijaazeeyey haddiisan dhihin way lakin haddii marwiyaadkii o dhan waa ku ijaazeeyey u dhaho taas waa min baab lawla waa fasaxan tahay waay waa banaan tahay oo mase lihada kan ayaa kuu ijaazay kaas oo alkitaabi ah usan dhihin waay ee fain kaanad hadday tahay fain kaanad hadday tahay tee ijaaze aam ah hadduu leeyahay ama kitaab gaar ahaan uu leeyahay ijaaze uu haysto hadday tahay jaaza waxa u banaan lahu raawigi alriwaayatu riwaaya banaan min axaadiis raggeed wax ka wariyo walahu raawigi wuxuu leeyahay an yaquula inuu yidhaahdo xadatanaa waakbaranaa idraaqa tanmiim qayadatan lagu darasada rajaxsan ijaazatan waa yidhahdaa baranaa xadathana ijaazatan wain kaana fi nuskhati way wain kaana hadduu ahaaday fi nuskhati nuskhada dhacdeeda samaacu shayki shaykihi sheekhi sheekhiisi samaciisa ku qoran sheekhi samaciis ku qoran kuma qorna lakin waxa ku qoran sheekhi sheekhiisi samaciis way sheekhi sheekhiisi ayaa ku qoran warqadii magaceed nuskhadii sheekhan maaha ee sheekhan sheekhiisa ku qoran meeshii nushadan ku qoran oo dadkii soo maqleen ayuu ku jiraa samaacu yeeshay ku jiraa wain kaana hadduu yahay fi nuskhati nuskhada dhahdeed haddii ku sugan yahay samaacu shaykhihi samaacu shaykhi shaykhihi sheekhiisii sheekhiisii samaciisa haddii ku qoran uu ahaaday aw amase masmuucatun calaa shaykhi shaykhihi waay masmuucahu waa idan qaran idan qoran sida sawaabka masmuucatan waay masmuucatun masmuucatun waay aw amase masmuucatun ay tahay mid la soo maqlay calaa shaykhi sheekhihi sheekhiisi sheekhiis dushiisii laga soo maqlay oo fa yaxtaaju wuxuu u baahanaya markaasi an yakuuna inuu ahaado u sugnaado dhe lahu raawigii ijaazatun ijaazadaasoo caamatuna min sheekhihi halkiisii ka ahaatay ijaaza caama inuu helo waayo wa midlu ayadoo kalena min sheekhihi waayo ijaazadaasi oo kalena ku sugnaatay sheekhiisii asaga naftirkiisii sheekhaani asaga sheekhiisii naftirkiisii hee ijaazuu ku leeyahay wixii isaga sheekhiisii ijaaz sheekhiis sheekhiisii ijaazo lagu soo siiyay asagana sheekhiisii hee ijaazo u siiyay hadday tahay waa bannaan tahay tii sheekhiisii sheekhiisii haddaa inuu ku wariyo markaasi ijaazadaas waa athaalithu midka saddexaad waa iska basid mida farca saddexaad idaa wajada raawigii hadduu helo fii kitaabihi kitaabkiisii dhexdiisa khilaafu xifdihi khilaafa xifdihi dheh athalith farca saddexaad idaa wajada haddii helo raawigii fii kitaabihi kitaabkiisii dhexdiisii ku helo khilaafa xifdihi xifdigiisii khilaafkiisi waay sidii isa xifdisnaa si ka bedelan ayuu kitaabkiisii ka helay xifdigiisii sidii isagu xifdisnaa si ka bedelan ayaa kitaabkiisii ku qoranba xifdigiisi waxaa iskhilaafay kitaabkiisii waay sidaas lagu fain kaana hadduu yahay raawiga xafida min xafiday mid xafiday minhu kitaabka xaggiisii mid wax ka xafiday hadduu yahay rajaca wuxuu u laabanayaa ilayhi ila kitaabi markii hore haddii ka xafiday kitaabkii wuxuu u laabanayaa kitaabkii kii kitaabka ayaa u laabanayaa waay ida wajada alxaafidu xaafid xaafid alxadiisi uu celinaya sharaxa hoos xaafidku uu celinaya raawigalina waa waa waa lamid waa lamid leh waayahay idaa wajada haddii helo xaafidkii maraawigii fii kitaabihi kitaabkiisii hadduu dhexdiisa ku helo khilaafa xifdihi xifdigiisa wax ka duwan fain kaana hadduu ahaaday raawiga ama xaafidka xafida mid soo xafdiyey minu min alkitaabi kitaabkiisa kasoo xifdiyay hadduu ahaaday rajaca wuxuu u laabanayaa ila ila alkitaabi wain kaana hadduu ahaaday raawiga mase xaafidka xafida mid soo xafdiyey xadiidka min fami shaykhi sheekha afkiisii kitaabkiisi kama soo xafidin he afka sheekha kasoo xifdiyey waxaa iskhilaafay marka wixii asaga afkii sheekha ka soo hafday iyo wixii kitaabkii ku qornaa ayaa iskhilaafay muxuu samaynayaa markaasi haddii kitaabkii markii hore kitaabka le ka soo xafday hifdigii iyo kitaabkii iskhilaafan hagee u laabanaya kitaabkii waay haddii sheekh afkiisii kasoo xafiday oo kitaabkiina iskhilaafan xagee u laabanaya waa kana in meeshii u laabanaya in ictamada haddii asaga cuskanaayo xifdahu xifdigiisii haddii cuskanaayo ictamada dhimaya ictamada le wain kaana hadduu yahay xafida mid soo xafiday min fami sheekhi kasoo xafiday ictamada wuxuu uskanayaa xifdahu way xifdigiisa uskanaya xifdigiisa uskanaya ictimaadaya xifdigaasa ayaa saxiis raajax yeelanaya kii kitaabkii maahana kii xifdiga ayaa raajax yeelanaya way goorma laakiin in lam yashaka hadduusan shakinin way shako kuma jiroba yaqiin wuxuu u hubaa inuu sida isaga sheekh kasoo xafiday ay tahay saxda markaasi wax ictimaadaya xifdigiisii waxasuna waxaa fiican waxaa wanaagsanaaday an yamnaca an yajmaca dheh inuu jamciyo ayaa fiican waay waxasuna waxaa wanaagsanaaday an yajmaca ha raawigii inuu jamciyo labadaba way oo fayaquula uu yidhaahdo xifdii kada xifdigaysaan uu sheegayaa wa fii kitaabi kada kitaabkayna saasuu sheegayaa ku sugan inuu yidhahdo waay saasaa fiican buu leeyahay oo tafsiil ah wain khaalafa haddii uu khilaafo hu raawigii hayruhu heyrkiisa khilaafay heyrkii aa dad khilaafaya waxaa la khilaafaya raawigii la khilaafay raawigan asaga si ayaa u sheegay raawi kalena sidii ninkaan u sheegay maahane si kale u sheegay waa iskhilaafeen saas hadday dhacdo qaala wuxuu odhanayaa markaasi xifdi kada ayuu odhanayaa wa qaala fiihi abdeedkan dhexdiisina hayri heyrkayga wuxuu leeyahay ow fulan wuxuu leeyahay kadaa anigana saas ayaan u u xifdiyey heyrkay oo hebel ah ama heyrkay ama hebelna wuxuu leeyahay asagana sidaas ayuu leeyahay sidaasi ayuu leeyahay waay waayahay mid hore xifdii kada xifdii kadaa wa fii kitaabi kadaa yaa samayn jiray inta badan shucba waay midda dambena ya thawri sufyaan athawri waay saxiix kora soo marnay saasuu odhanaya wa idaa wajada haddii uu helo raawigii samaacahu samaaciisii fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa samaaciisa ku helay walaa yadkuruhu asagana ma xasuusna kitaabkiisi waxaa ku qoran asigaaba ku qoranba inuu samaacaasi kasoo qayb galay ninkaani joogay dadkii meesha lagu qoray baa ku jiraaba magaciisi waa kaana intaa ku qoran yahay kitaabkiisa ku qoran yahay asagana ma oga waa ilaaway waa dhici karta waidaa wajada haddii helo samaacu samaaciisii fii kitaabi kitaabkiisa ka helo walaa yadkuru asganaan xasuusnayn facan abi xaniifata xaggiisa wax laga wariyey iyo wa bacdi shaaficiyiina shaaficiyiinta qaar ka mid ah laa yajuusu ma banaana riwaayatuhu kaas werintiisii ma banaana ay dhaheen inuu iswariyo uma banaano waay maxaa yeelay isaga ma og waay waa ilaaway ma banaano leeyihi wa madhabu shaaficiyi shaafici madhabtiisi iyo wa akharu asxaabihi ama waakhari ومذهب الشافعي شافعي مذهب تيسي إيو وأكثر أصحابه ومذهب أكثر أصحابه وأكثر أصحابه أصحاب تيسي بلن كود مذهب كود إيو wa abi yuusufa abi yuusuf madhabkiisii waay iyo abi yuusufa abi yuusuf ma- madhabkiisi waay saaxiibo abi xaniifa waay madhabta aad waayahay saaxiibo abi xaniifa waay aada ugu dadaalay madhabta abi xaniifa laakiin waxau leeyahay ra'yi gaar ah oo khilaafsan madhabka abu xaniifana waa leeyahay madhabtiis madhabtan waay iyo wa muxamedin maxamed maxamedkana maxamed ibn xasan asagna yaa waay saaxiib abi xaniifa le waay labadiisii saaxiba la yidhahda labadan waayo jawaasuhaa banaanashadeeda ay sheegeen way banaanta ay dheheen markii maadaama kitaabkiis ku qoran yahay isaga ilaaway magaciisi samaciis ku qoran yahay waa banaan tahay ayay dheheen qoladaasina wa huwa saxiix sidaasa saxiixa inuu banaan tahay waay waxaa mancinaya ma laha wa sharduhu shardigiis laakin sharduu leeyahay wa sharduhu shardigiis waxaa waay kaas an yakuuna wa sharduhu shardu ljawaazi jawaaskaasi shardigiis waxaa waay an yakuuna asamacu samac inuu noqdo bikhatihi samaca meesha ku qoran inuu isaga khadkiis ku qoray waayo shard waayo oo mase khadi man qof khadiisi yahiqu bihi isaga ku kalsoon yahay inuu qoray walkitaabu walkitaabtana masnuunan uu yahay mid la ilaalinayo la ilaaliyay waayo masnuun ilahay la ilaaliyay shuruuddaas markii la helo he waa bannaan tahay waayo yaqlabu yaqlibu qaalib noqonayo calaa danni dannigiisa dushiisina salaamatahu salaamatuhu badbaadadiis kala kitaabkaas uu badbaaday ka badbaaday min atagyiiri bedel wa taskunu asagana ku degto ilayhi kitaabkaas hadgiisii nafsu nafsadiisi waay markaas waa banaanahay fain shaka laakiin haddii shakiyo lam yajuzu ma banaana araabicu wallahu subxana wa taala